qowmiyadda nimankii dagaal qoorta lagu gooyey kisaastana u galay oo naftiiyo quuray magacooda qaarkii ka noolaa intii qodaxdu ay laysay qoraxda iyo haddaan bacadka weli ruuxna laga qaadin dayaamaha mas-uuliyaa ka noqon qaandad baan harine miyaanse qaranka loo wada sinayninaya qaybtiisa qabqab dhaafay iyo waxaan arkaa qabqab dhaafay iyo waxaan arkaa qodobka ciyaar qosol iyo ragnaaxaan arkaa qaylo aan demin batooyo iyo hamuun baan arkaa qaawanoon socon dhamoyada faruurtaan arkaa qaar kaloo cunay qabiilkii la-aasaan arkaa qoon la soo baxay midiyaha qarsoon baan arkaa lagu qaraabtaa qaatae kaxgaadaan arkaa quud la hadayaa dambe suba ka buuxaan arkaa lala qaxaayaa daacadoo qadiya waxaan arkaa tuug qabowsadee haddaan lagu qadarinay ninkii qaban lahaa hawsha amaan qalinku keligii wuxuu doono qorahaynin qiyaamaha mas-uuliyaa ka noqon aan dad baan harina miyaanse qaranka loo wada sinaynin iyo qaybtiisa miyaan qaranka loo wada sinaynin iyo qaybtiisa xubintii qalloocdaa kamaha lagu qiyaasaaye sharcigii qulbaa daawo mare lagu qaboojaay qufaca iyo jacaylkana lawaa inay qarsoomaane khudbadaha macaan ee golaha qaar ka soo baxaya heesaha bulshadu qaybisay raadiyuhu qaado biiriyi ammaan iyo xusuus lagu dhalaan qooqsho qaraarkii la gooyaba dhexday qole u joogtaay qabyo weeye tiradii la rabay inay qabsoontaaye qoqob noo dhexeeyaa jiroon cidina qaadayne qoloftii maskulo uu ka tegay saaran qorigiiye uuskii dadweynaha rag qontaystii baa jire haddaan adinka qaarkiin la wadin qurunyay xaalkiiye asaydnaan ka qabanayn amuur qarad la weeyaane qiyaamaha mas-uuliyaa ka noqon baandad baan hadhine miyaanse qaranka loo wada sinaynin iyo qaybtiisa abaal jabay haddii aad biyaha meel fog ugu qaadid uunkaad u geysaa haraadkama qaboobaane sharcigana qiyaastaa lamida waan ka soo qabane qastii labada gole dhowr bilood kale qorshaynaysay haddaan toogadii qumin miyaan lagu khasaaraynin qaadka iyo khamriga kii la dhigay qiimihii guriga mid walbaba wixii loo qararay qaadkii muu fulini xariggii qalloocana ratibo qaadan kari waaye dadweynaha qamaamo ee fardaha qoobab kala fuushan ee sugaya qaynuunadaa sare in loo qaado qarqarsiga hadduu xarigga adag oo fallada goosto qiyaamaha mas-uuliyaa ka noqon qaandad baan harine miyaanse qaranka loo wada sinaynin iyo qaybtiisa qaska iyo labkaa taagan iyo dunida qooqaysa qaxankiiyo qulaylkiyo dabkiyo qiiqa dami waayey qantihiiyo kudkiiyo indhaha geesta uu qallooca dakartiiyo qaniinkaa dadkii qawda kaga saaray asmiishaarka dunidii qabsaday ee qarnigan jooga qawlalada inuu buuxsadaa qalad cad weeyaane waxbayuu qablamin oo annaga qawna maqashiin waxbayuu hawga qiimaliya beeri noo qodini waxbayaanu waafiha qurxoon qoorta noo lulini waxbayaanu kiisiga qaldamay foojir noo qorini waxbayaanu quuriga badiyo qooti noo rarini waxbayaanu buuraha qararay fooq isqabadsiini waxbayaanu qaaxiya xanuun qirimi daaweyni waxbayaanu qiiryada hufta aqoonka maqashiini waxbaynu cadaawo i qabsaday qaaradaa rogiye ninkii tiisa oo qura ka jecel danaha qoyskeennu soomaalinimo uma qalmoomana qanaacaad qabrigaa u run iyo inuu naga qarsoomaa intay ubaxu qaangaarayaan wuu qarribayaaye qoriyo xere ka jabe eygu wuu naqotalayaaye intii uu qasuumada jirada qaybin lahaa cudurka qar inaan ka tuurnaa ku room goor qabuuna ah orgigiisa qayraba iyo hadduu xaryar kaa qaato bahalkaba qab baa loo dhigaa waanay qabataaye ayaba qayb libaax buu ka cunay una qalweeyaaye miyaan ciiddu nala qaandhabayn fara ka qaadaynin halkii qoobka uu dhigo miyaan laga qaninaynin ha qallaxo nabsigu waayahu ku qanci doonaayo waxaa la yidhahaa gabag ah qaran baa la yidhaahaa gabag ah waa tahay waxaa xigaya gabayga la yidhaaha run dhagayso oo soo baxay sideed iyo tobankii ogost kun iyo sagaal boqol iyo sagaaiyo iyo toddobaatan iyo afartii run dhagayso erey aan run ahayn laguma arko wuxuu ka kooban yahay sagaal iyo sagaashan is sagaal iyo sagaashan eid soodamaad garan waxaan sugnaa marka waa run dhagayso waa tahay haddii gabay wax dheef leeyihiiyo raaxa dhacadiiti amuu waarid kuwa uga dhintaa dhaxal ka reebaayo amuu cadowga dhaawaco haddii maalma lagu dhaato dhaaxaan sidii heeladii luuqdhodhomin laaye hadba inaan ka dhaartaan damca meel dhigtaa hadal dhaaf markaan idhaahdeen toddoba dhagaha duubtaaba dhawaaq iyo warxiisla ayaa meel ka soo dhaca dhulkaasaan sidii dhabadkaca ama sidhoodaan dhajiska iyo waraabaha ayaan dhaqan wadaagnaayey ra'yigaan ka dhiibtaba inaan ruuxna iga dhaadin oo aan la dhugan bay daryeli i dhowaataa nin waliba dhanku doonaya hawlo kaca dhoofe maskaxdii fandhaal lagu dhuraa waa ay dhammaataaye walaalka igu haray caawa aan idin dhegaysiiyo naba waliba meel buu tagaa kuna dhammaadaay kacaankeennu waagu dhashay dhowrgu laga joogay wadiiqadan ku dhacayeen is-idhitaa isaga dheelmo oo aan dhulow iyo wanaag ugu dhowaanayey inay tahay dhufayskii rajciga oo aan dhabandaaday iyo inuu dhowaado inuu yahay kaan wax lagu dheefin labadaa mid iga dhaadhacsha oo runi dhegaysiiya ma dhammaado shay ku dhawaad dhari sugaysaaye dhaqse waxaad u doontaan la helin dhaaxa abidkaaye dabjiyaad nagu dhaarisinay shalayna loo dhiibay qodobada u dhigan xeerka yaan ruuxna naga dhaafin waa tii guddoon loo dhan yahay dhaabad loo xidhay sinaantii inay dhaqanka shayn dherigta eegaayey dhinac bay usii leexsan tahay waana dhalanteede in shib lagu dhur waayahay wixii cunaya loo dhiibo oo uu dhaleecaysan yahay ceebe waa dhiriqe iyo inuu dhawaato inuu yahay qiiqa nagu dhuunto labadaana midiga dhaadhacsho run dhegaysiiya haddii dhaanka loo raro nugaal loo habeen dhaxayo dhaxantiiyo hadduu guurahaas dhalada sii qaado awrkii ka dheeliya haddaan baydan lagu dhuujin marka dhoon horaadii dhacdo ee ay kalida dhaafto ayuu dhinac u seexdaa garku dhufasha diidaay socodkii la dheeraynayuu kala dhantaalaay hawlihiinni qaar baa dhumay oo ka dhigan taasi inaad adinku dhacadiidsateen dheragi waa daale iyo inay dhex qola taagan tahay ceelkii dhuli weyde labadaana midiga dhaadhacsho runi dhegaysiiya xegaduu dhabiiltama runtaa la isu dhiibaaye dharaartii la weeraray godkii dherarka loo faagay eexada halkii aan dhignay iyo dhamacdii aan saarnay abiilkii dhibaatada badnaa iilkii lagu dhaabay dhibi iyo markii aan lahaa inaga dheeraayey dhallinyaro asaga oo noqday oo dhoosha ku qoslaaya oo weliba dhaadanahayuu soo dhibib kacay mici dheere dhiiggii dadku dhuuqayaa weli dhabankiisi waa kaa dhigay oo qoon ku dhacayaane dhagartaa in qaarkiin wadoo lagu dhex deeraayo iyo inuu afmiishaar dharli suuqa soo dhigayo labadaana mid iga dhaadhacsha oo runi dhegaysiiye xeerkay dhigaan labada gole dhexalgal weeyaane dhulka inuu ku faafaa la rabay kuna dhisnaadaaye dharaartii lasoo qoro sidaan ugu dhegtaagayno ayuun baan dhalaalkiis dambiyo dhibicdi weynaay dhabanada ayaan labada suudhayga ku hayaaye rag siyaasad dhuuxoo haddana dhaayalaan nahay nin gurani haluu dheelmay oo dhabiga saarsaaray dhanna uma fayoobaa la yidhi dheegagaa baxay dhibaatay runtii noqotay oo laisku dhaadhiciye salluxuu ku dhegaya afkii laga dhawaaqaaye dhacaankiina weli waa socdaa dhaawicii hore eh goobtii dhaymaha aan la rabay dhiiggii ka hidlaay dhaqayada agoon maali jiray dhiilkii laga tuuri dhaqayada agoon maali jiray dhiilkii laga tuuriye lixdankii sidii loo dhidibay ee calanka loo dhaabay qaar weli dhur sugayaa jiroon dhaashi loo marin anigoo dhib mooye ma arag dheefu leeyahay gacaankaan ku dhaataa markuu goolka dhalinayey hawaawugu halkuu ii dhufsadayen ku dhololaayey dhaqsadaan u ciilbixin isiri samirku dheere dheruguna dabkii aanu shidilaasay dhuxushii dhagax baan ku kariyaa dhallaan lagu sabayaa waa yeel dhawaaqiina waa dhiil la xoog badan daraan weliba dhaamaa jiroon dhimana noolay dheeraad intoodii rag cunaya tuuga sii dhuraya dhaayahaygu qaar bay arkaan dhabarku muuqdaay dhunyaalihii lacagtu wuu dhuudayaa weliye masaakiinta kii dhaca haddaan tiirka loo dhiginin oo ayan xaqiisii oo ayan xaqiisii dhadhamin kii u dhimanayey maxaad noogu dhalateen kuwii hore ma dhaantaane maxaad se ugu dhawaaqdeen cadaaladan laga dhabaynaynin afartaa ujeedda aan dhidbiyo dhaabada iyo hees dheh murtidii qodada dheer lahayd dhibicyadeedii dheh geesuguma dhuuntay ra'yigii anigu aan dhiibtay dhambaalkan guddoonshaha u diray ogos dhexdeedii dheh afar kalena waagoo dhashii dhibi carooryaade dhawaaqaa siyaad iyo murtidu dhawaaqaa siyaad iyo murtida dhoohan aan garane dhaliil iyo si aan cudur lahayn loogu dhegataagi sida dhool hilaacoo u da-ay reere dhacar jooga khudbadaha cilmiga lagu dhafay ee dhiigga kicinaya himilada halkaaad noo dhistaan dhab guraynaaye inaad dhimato waa jeceshahood dhaxalna reebtaaye dhididkana wax kaa keenayaa garasho dheeraane haddii aad dhabcaal tahay xigmadi kaama dhalateene haddiise taladu ay noo dhex tahay dhaadashada beeshu midda keliya oo kuu dhimani waa dhardhaar jabiye dhabbaha aan wada qaadnay ee reerka lagu dheelmay haddii dhabarka aadan tuujinayn kii dhan uga leexda waxba dhuuntu iyay kugu ingegin kaa dhammaa hadale anigana dhuwaagaa i cunay ee dhuuxay cududaydu inuu dhacanta kuu taagan yahay soona dhici doono oo aanu ku dhaafaynis garo waa dignin dhabe run dhegaysaa la yidhaahaa gabagaana ogo sideed iyo tobankeedii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatankiibuu ahaa waa tahay tixdan kalee soo socota magaceeda waxaa la yidhaahdaa weriye waa gabay warramaya wuu warramaya asagaa warramaya wuxuu soo baxay lid iyo labaatankii ogos afar iyo toddobaatankii asaga iyo fundhigaysa toban cishaa u u dhexaysay waana isbaydad la egyihiin oo waa min sagaal iyo sagaashan bayd soodon aad garan gabay waaye arag oo murtida lala walaaleeyey oo waqal sidiisii hilac walacla soo muuqda ood webi durdura moodidoo laga waraabayo oo weliye loo doortadoo jiro la weydiiyo oo ay waraystaan shibcigu waxa ku soo aadan gabay loo wanqalay oo sidii wiiliyar loo turayo waa gabay wadeeca ah haddana wehelan doonayn waa gabay wareer gooyadoo waali soo maray waa gabay waddada soo hayo oo waaga tiigsaday gabay wada jir weeyo oo midnimo ay ku weyn tahay gabay ruumi wadaa weeye oo weyd la soo kacay waa gabay wadkii dili lahaa waaye araggiis waa gabay walaalkii dhinto oo waarid loo yahay intay dunidu geed waaban tahay oo waddani joogo waa gabay ku waajibay inuu abidka waaraa waa gabay lasoo weeraroon cidi waxyeelaynin waa gabay wargeys oo murtida laga wadaagaa waa gabay aan weecana jidkaa toosan waariya warshaduu ka soo baxay ayaad ka wabxi doontaane walaal maqal wacad qabe ka durug waa kan gabageye afartaa xigmadi waa wadnay waa beryoo kala dheh weydiin war celiskii harood weli sugaysaan dheh afar kalena kaan soo wado oo aan idiin wacay dheh inkastoon war hore loo maqlaba xiise wacan yeelan weer ma hadho kii reebay waa lala wadaagaay wiilwaal markii ay shaxeenina walaalkiisba waxyeeladiina uu tuhumsanaa siduu u weydiiyey wanaagsani walaalkay dhaliyo wiilkadow maxamed sac waalwaalan oo weylaxoo wiilasha eryooda marna inaadan weysha u furteenin marwa adeebe wiilkina wuxuu yidhi intuu hadalka soo waabshay adeer aniga way waanisay halanku weydiiyo hal waraaba dilay oo haddana weli xalaaleeyey waax qala haddii lagu yidhaa aan wax lagu raacan inaadan weel usoo qaadateen imirwa adeebe waraababa ma daayiye kuwa oon ku waran meeleh waxa taa ka dhigan kii maqlaagarayay waaqiise nin weyn oo wakiil laga dhigay oo cunay walaalkiise waryaa hooy haddii aan la odhan waalidku qalan ninka ariga way raacsadaa waa way yaciile walla culus ku dhaartaha rabbigii qaada wacadkiisa oo xilkii ku waajibay haddana toos u wadi waaya sida harag wan weyn laga baxsho waafi noqon waayey waayeelka xaajadu mar bay weyd ka noqotaaye inta aanu walaaqiyaye dadkii webiga sii raacin wax dambood ka eegtaani waa wowya lagu reebiye war maad kala wareegtaan dadkii weydii sugayaay waxaa jira wasaarada lumo aan war laga hayn waxaa jira wakaalada dhintoon weerar laga dayn gobol laga walwalayaa jiray odaya wiiqmeen degmo wahan ku dhacay baa jirto tuu ku wiirsado warshado lagu qayilay baa jiroo waa dhow soo dumi shirkado wiriqa loo kala baxsho waxlaa baa jira dadkii weyda weligood ahaa weelkii waa eber waxna jira wan subagaanu rabe laga waraabshaa waa wareeri ka qaylinahayoo waaqla baa jira walwaal ragu arooraa jiroon sidan wadaantii wax ninkii u tari lahaa mabda'a waranka loo daab gacaankuna dadkuu weheshan lahaa waayey araggiis samawade wanaag doonihii weli ma noolaan walwal badanihii raaci jiray calanku weydow wacadqabihii waxdaran sheegihii baa ku wiirsada waxunkama xishoodihii ayaa tuura warafkii wanaaguma ogola oo waddanii nacabku weeteeye waana damayeeluhu jidbada wuu ku hodayaaye wadaad u eke wardiguu sitiyo beendheh weysada eh madaxweheshe makarafoon wataa waalay dunidii wal- madaxweheshe makarafoon wataa waalay dunidii walamsada wuxuu helaba cuna welafkii muudayn waji labale waabay qalbile waa midkay hoday shamdad weyn walaaq lagu sidoon wax uga hoosaynin wafdi soo dhoweynta iyo martida wax u aqoolkeeda wacdaraha ujeeddada wataa waa wax kala doon dibigii wardheer wuu maqlaa weli wanaaggii waxyeeladii darkana wuu arkaa tan iyo waaqiis weylaha loodii uma dihinoo waa low maqan waxaruhu mareegtii qabkay kula dhex wahasheen waxaruhu mareegtii qabkay kula dhex wahasheen faras wagaradkiisii go-aan weli ku joognaa ogashii weriiriga badnayd waa ku horudnaa daaraha warwarayay dhulkaa quruxda loo weelay haddii aanay dad weheshada lahayn waa wax kumataa leh sacabkaan idiin wada turnaad weliya moodeene in wilgada barkeed naga dhab yahay balan isweydiinno hayaankii waddada dheer la rabay wadar inaan qaadno injidkii wacnaa lagu socdana balan isweydiinno howlwadaaggii aan qaadanay ee lagu walaaloobay inuu wada jirkii siman yahana balan isweydiinno ragga gaarka weelka u tashay labada daan weyn leh inuu kale waxquutuhu dhargana balan la weydiinno waktigiisa kii qaatay ee waarid kala doona intuu gobolka sii wadan lahaa balan la weydiinno qolo kale dagaal ay wadaan weeru xidhanaaye in dalkeennu weli uu xor yahay balan isweydiinno waanada siyaadiya murtida waa la soconaaye waamiya waqooyiyay tagtaa weriya geeyaaye dabadeedna waa laga samraa la iswaraystaaye wacyigiisa lama maamuloo waa la qariyaaye halka taladu weyda ay ka tahay siyaad balannu weydiinno gabagaa waxaa la yidhaha weriye waa kaa warramay aha halkaa ha inoo joogto waxaan intaa raacinayaa laba jiifto ama laba maansoo yaryar oo midna la yidhaahdo bishii maroodiga dhulihii maroodiga midna la yidhaahdo xarigeeda siidaa kuma midhata dabarkeeda labaduba waxay soo baxeen toddoba iyo toddobaatankii janawari kowdeedii wuxuu yidhi ma og tahay shinaan ahay manka uduga bixiyo geedaha magool kale ubaxooda midhatoo mudaawaadka laamaha ka samaysa malaboo miidda aan dhugaayaa gabi midhihii weeyo dadkii aan u mari laamus baa noo dhexeeyo manqas laba aflaa iyo midii haram cad haystay micno ereygii yeeshaba ku fiiqaan maqaarkee midhihii maroodiga murtidaa la raacshee miyaynaan lahayn cadow maansadayda mooye sirta midigta lagu qoro inay bidixdi moog tahay haddii aan markaa qirino masaajid baan gubay run markhaatigii xaday haddaan maqanaheedii meel ugu tilmaamana mamaal dawladdaan dhacay miisaanka dahabka ah ee mudan dadweynaha meel u siman inuu yaal haddii uu ka maqan yahay muuqii bulshada jecel inay madaxa qaadaan una yahay muraayado marwo u misra qabo mee inaan idhaahdaa ma gaflaygu joogtaa maalmaha adduunyada midba magac u gaaroo mudan baa la siiyey meeday tii rajada yada noola jira miyaan ahay mas-uuli ma aan dhalan qofku meel fog joogay magacayga bowsaday fur markhaati jiritaan badda gabigu moosiyo hirmalay xambaartiyo mawjadaan dhex taagnahay kan mar qura jalleecee muuqayga dheehdaa inaan magac dad leedahay ma qiraayo weligii bishii maroodigaa la yidhaahaa taa waa tahay midda kale waxaa la yidhaahaa xarigeeda sii daa kuma miro toddobarka nurka daahayiyo dabaylaha xilligu daadihinayo waayuhu dulmiga dadka mawsimaan mise qaar dulligu doortaa jiroo ifku uga daraa dabcigiiyo waktigu markay kala durkaan aragtida dayacan ruuxa u dagtay garashadi dishaa xeer loo dejiyo ma leeyahay digniin yaa nabadda dura dareen yaa dugsada duco iyo habaar labaduba dawadii doqonkee yimi kuma diirsan weli igamana ay degin noloshay daraad naftu dooratay saamigu ku daray daaqad baan ka soo dhacay anoo moog in darajadu dareenkayga la col tahay eragaygu waa dahab durdur webi ka soo jabay ha yeeshee bad kuma daro wax u diida yaab leh rakanada ninkeedow maxaa libinka duujiya dabkaan shiraba demisee yaa iftiinka kugu diray haddaad laba daryaalow ii marisay waa doqon xeeli ima dagaysooo ka degani markaa tidhi darmaantaydu waa ugub midabkeedu waa doog baqal looma daayo ma koraan dameeruhu dhulku dabada waa ubax hoobabkeedu waa dahab markay dananta qayladu sida danabka weeyaan daacad baa u koora ah xaq baa daanka ugu jira dayraha la waayiyo haddaan weligii roobdiin dhabankeedu diif male doogiyo abaaraha midna kuma dekaanto kooxdii dagaysiiyo dalfikays yidhaahday qalab lagu dagaaliyo iyadoo nuf daransidan sida aar dib jiradoo intuu laba halaa dilay harkii micida dhiig daray daymaday kulaysaa cadowgeeda daranu dhiigooda daatiyo meydkiis dul yaalbay diirimaadka midicdiiyo meesha dhagaxdixeedka dariiqa uga gudubtaa dhibna sooma dhugatee danta horay u socotiyo iyada isku daawo ah libta waxu dar yeeloo guusheeda daafa ah dhigaankeeda beeshiyo himilada duxdeed iyo nuxur duuga uga jira anna dacasha bidix iyo waxaan beelka ugu dhigay damanuhu ha sheegtee xarigeeda sii daa kuma midhata dabarkee oodha iyo xeradaba ka jabe soo hadda maad garan intaasina kaas ayay ahay haddii aan halkaa uga baxno gabayadii dagaalka oon ka yara nasano waxaan ku xijinayaa jiiftada tan magaceeda la yidhaahdo dabadheer magteedii oo soo baxday feebaraha sideed iyo tobankeedii kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo toddobaatanka markii aan arkay roob la-aan iyo maaragtay ahwadoosii si kale ah ayaan daruuraha la hadlay daruur baan la hadlay daruurta waxaan weydiiyey bal sida yaa isku keen diray baan idioo markii daba diraacdii ma- dabadheer ahayd magteedii yaan ka yaan u sheegtaa oo wax aynkaasi ka sheekaynaysa waa dacwo aan daruurta ka dacwoonay waqal yahow daroortiyo digitaanka maagee haddana ay dabayluhu urashada u diideen daruur yahay habaaskiyo duufaanka wadatee tabadkeeda oo dihin ku dabooshay caadkee hadba dhanu dilaanta gibil yahow isdoontee markaan dirilka eegeen duugsindaba idhaahdaba dusha ii baneeya dayraha barkood iyo guga ima daweyniye maxaad iigu digataan maydinkaa dambaabo maaligaa dambaabo waxaan dunida lagu arag ka sameeyey duunko dhaba maray xaqiiqdii maydinkaan dareen qabin udan qaba naflaydo dhiibkii abaaraha uga mayradaadoo dhammanaanshihiinaa roobka laygu diida nidaanka iyo beeshiyo adduunyada ku noolba daruuraha colaadso dekanooyin hore iyo biiqa aan damaynba dembi hore lagaa galay dembin hore lagaa galay doogiyo abaaraha midka aniga ii daran midka aniga ii dana ayaan kaa durraantay maxaad see iigu diidaa xilliyadu ma daahaan miyuu galagu dararaa hawadiyo dabaylaha doodda aad wadaagtaan miyaa aniga ii daran dabka iyo kuraylaha duudkayga gubayaa adinka maydin diisha sida dumarka uur kale markaad foosha damacdaan halkee baad ku jihataan dambarkiina yaa dhama ma dadka idinkala xiga hadda meesha daranoo hadda meesha daganoo jiilaalku dalacsaday haddaydnaan ku duulayn yaa idin dirsado ood dooddiisa maqashaan diraacihii xumaa iyo dabadheer magteedii maxaad iigu diideen baansheegadkaan diray yaan kula dacweeyaa intii aan dugsaday samir derbi dhaxan leh kugu sugay taagnaa darkoo maran durdurkiina iga go'ay dushayaan ka saaraa leexadan isdadabtee la dagaasha samadan hadba daawadaayo kama daala fooraha hadba doog qalalay baan dacallada qabtaayo dhulka aniga dhulka iga dayacanoon weli lagu duweyn baan yaambada ku dooxaa hadba dayma nacas baan kugu daawadaayo adna iima deacdide talow iyo isku keen diray yaa dee haddii ilaahay wado oo maalinka maanta ee daruurtii bal ka soo qaad maxay gaaladiina ugu da-aysaa muslimkiina u diidaysa war ilaa annagaa wax aragnay nimayo wax ajaa'ib lowey soma dabaad garan dabadheer magteedii ayaa kaa la yidhaahaa waa tahay
aa jidhkii dushaad ka garataa daraaniinuu helay dhulka harakada tegey ninkuu maalintaa dhago ama uuna helo dabar ayaa digtaa jidhkii dushaad ka garataa daraaniinuu helay daraygii samay suray midaan digiga daraygii samay suray midaan digiga xoonayn naftu naftu naftu ma isku duubtaa iyana ma igu digataa inaan doona mooye yandigtahayda naftu naftu naftu ma isku duubtaa iyana ma igu digataa inaan doona mooye Thank you. inuu cudur dawan yahay ninkuu hela dawoobay wuxuu yahay daliilkii intuu hore u dabarjaray daqiiqaysaha kow kudaaroo cilmina laba inta kuu daldalayo intuu hore u dabarjaray daqiiqaysaha kow kudaaroo cilmina laba inta kuu daldalayo macallaan digloorad digtaa layla kaga jaray intuu daabta aakhiro kudaaboole haashabu hodan ha u dambayse macbay ka digtahay macallaan digloorad digtaa layla kaga jaray intuu daabta aakhiro ku daaboole haashabu